subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaly com waa subax sabti ah afarta bisha january ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid ah colaadaha beelaha soomaaliyeed oo soo noqnoqonaya oo digniino iyo walaac laga muujiyey colaadaha waa ayaan daro weeye in maanta soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo soodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagtaa ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan waa ayaan daro
sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo booqday deegaanka soomaalida iyo qodobo kale marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida israa'iil ayaa ku adkaysatay in duqayntii toddobaadkii hore lagu qaaday isbitaalka kamaal cadwaan ee waqooyiga khaza ay ahayd mid ku salaysan caddaymo aan la dafiri karin sida hadalka ay u dhigeen kuwaasi oo sheegaya in dagaalyahano ka tirsan xamaas iyo aljihaad al islaami in ay isticmaalayeen isbitaalka safiirka israa'iil ee qaramada midoobey daniel meron ayaa sheegtay in ciidamada israa'iil ay qaadeen tallaabooyin gaar ah oo lagu badbaadinayo sida uu sheegay nolosha shacabka intii ay howlgalka ku guda jireen dhanka kale madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey volker turk ayaa sheegay in israa'iil aanay soo bandhigin haba yaraatee caddaymo dhab ah oo taageeraya sheegashadooda iyo eedeymahooda turk ayaa ku baaqay in baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran oo hufan lagu sameeyo dhammaan weerarada israa'iil ay ku qaaday isbitaalada iyo kaabayaasha caafimaadka ku-xigeenka israa'iil ee qaramada midoobey jonathan miller ayaa sheegay in in ka badan laba boqol iyo afartan qof oo uu ku tilmaamay argagixiso la qabtay kuwaasi oo shan iyo toban ka mida lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarkii dhacay bishii oktoobar labadii waxaa sidoo kale la sheegay in maamulaha isbitaalka kamaal cadwaan doctor xusaam abu safiya loo xidhay tuhun ah in uu xiriir la leeyahay xamaas laakiin hay-adda caafimaadka adduunka w f h o ayaa ka walaacsan xaaladda doctor abu safiya oo la sheegay in xiriirkii lala sameynayey uu go-ay waxayna hay-adda caafimaadka adduunku ku baaqday in si deg dega xorriyaddiisa loo siiyo doctor abu safiya wasiirada arrimaha dibadda ee faransiiska iyo jarmalka ayaa booqasho ku tegay magaalada dimashq ee caasimadda suuriya taasoo ah tii ugu horreysay ee mas-uuliyiin reer galbeed ay ku tegaan tan iyo markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore bashaar al asad waxaanay halkaasi kula kulmeen hogaamiyaha maamulka cusub ee suuriya axmed asharc wasiiradda jarmalka ee arrimaha dibadda ayaa sheegtay in booqashadan ay tahay fariin cad oo u socota shacabka suuriya oo ah inay suurtagal tahay bilow cusub oo siyaasadeed oo u dhexeeya suuriya iyo midowda yurub waxayna intaasi ku dartay in midowda yurub uu diyaar u yahay inuu taageero dib u heshiisiinta iyo dabadhiska suuriya wasiirka faransiiska ayaa isaguna dhankiisa ka sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay shacabka suuriya si loo xaqiijiyo xasiloonida gobolka xamaas ayaa ku dhawaaqday in wadaxaajoodiyo aan toos ahayn oo ku saabsan xabad joojinta khaza ay dib uga bilowdeen magaalada dooxa ee caasimada qatar shalay oo jimco ahayd baasim naciim oo ka mid ah hogaanka xamaas ayaa sheegay in ururka uu si dhab ah uga dadaalayo in heshiis deg dega la gaadho xamaas ayaa faahfaahisay in wareegan wadaxaajoodiyada uu xoogga saari doono sidii heshiis lagu gaari lahaa xabad joojin buuxda ka bixitaanka ciidamada israa'iil ee khaza iyo dib u celinta dadka ka barakacay guryahooda ee ku nool dhammaan qeybaha kala duwan ee marinka khaza wadahadallada oo dhexdhexaadinayaan qatar masar iyo maraykanka ayaa socday bilo hase yeeshee weli laguma guulaysan in lasoo afjaro sanad ka badan oo colaad ah oo colaad ba-an ah weliba oo ka socota khaza caqabadda ugu weyn ee hortaagan heshiiskama dambaysa ayaa ah diidmada israa'iil ee ah inay aqbasho xabad joojin joogto ah xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa khamiistii shaaciyey in wafdiga israa'iil loo fasaxay inay sii wadaan wadaxaajoedyada ka socda magaalada dooxa bishii disembar dowladda qatar ayaa muujisay rajo ah in ay wadaxaajoedyadu horumar sameeyaan kadibna markii uu donald trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee maraykanka markaasi oy dib ugu soo noqdeen miiska wada xaajoodka intaasna dhegeystayaal waxaa nugu dil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a colaadaha iyo dilalka la xidhiidha aanooyinka qabiil oo nabadgelyada soomaaliya halis badan ku haya ayaa walaac iyo digniino hor leh laga bixiyey warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o ed ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle xilligan waxaa muuqatay qeybo badan oo kamida gudaha dalka ay ka dhacayaan dagaala beeleedyo iyo dhacdooyin ay geysanayaan maleeshiyo hubaysan tanina waxay abuurta walaac xoogan ay qabaan qeybaha kala duwan ee bulshada aqoon-yahanka iyo dhaqanka soomaaliyeed wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u-heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cali xoosh ayaa weydiiyey waxay salka ku hayaan dagaalada ka dhacaya qeybo badan oo kamida gudaha dalka colaadaha waa ayaan daro weeye in maanta soomaaliya ama beelo wada degan oo walaalaha oo shoodinta iyo daaqsinta iyo deegaanka markaa wadaagtaa ay maanta isku duulayaan ama isdilayaan waayaan daro waayo waxaynu soo marnay wakti tiro badan oo colaadeed oo waayo aragnimo inoo ku filan wixiina soo dhexmaray dadka soo kala dhexmaray iyo wixii aan la soo maray waktigaa tirada badanna wixii maanta la filayey waayo aragnimo in laga qaato laga soo kabto bay ahayd runtiina dhiig maanta cusub oo dhiig sokeeya oo sabab la-aan ku daadanaya waa arrin aada iyo aada u fool xun dhaqankeenna iyo dhaqanka islaamka midnaba wax ku habboon ama uu ogol yahay maaha marka arrimahaasi waxbaa ka jir jira deegaamada runtiina sabab hadda la waafajin karo oo la oran karo muxuu ahaa haddii ilaah idankeeda leeyahay waa sabab macquulah oo dadkaas dhexdooda iska dilaya ay isku dagaalayaan cid garan kadhaa ma jirdo marka arrimahaas ee deegaamada kuwa isku soo duulay maahan inta ood wadaagtadoo markaas xerada iyo xashinta iyo ceelka iyo muxuu ahaa daaqsinta wadaagtay
gudoomiye hore gobolka banaadir ahaana duqii magaalada taabit cabdi maxamed ayaa sheegay in waxaa dhacaya xilligan aan la aqbali karin ayna tahay xaalad aan fiicnayn xaaladda dalka uu maanta ku sugan yahay waxay u baahan tahay in dhab looga hadlo xaalad wanaagsan ma ahan haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeya ee soo noqnoqday ee dalka in badan hadda ka dhacayo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu dadkaas boggooda burcad isku mariyo waxaana ugu baaqayaa in dagaaladaas si furuud la-aana loo joojiyo ummadda soomaaliyeedna ay u istaagto dhaqan culummada dowladda iyo cid kastoo waxgarada wax ka gasho inay dagaaladaas si shuruud la-aana lagu joojiyo laakiin xaaladda maanta taagan runtii dalka xaalad sahlan ma ahan haddii ay noqon lahayd dagaalada sokeeye ee dalka geeska gees ka socda iyo haddii ay noqon lahayd xiisada diblomaasiyeed ee nagala dhexaysa etoobiya oo aad mooda in si loo suuxiyey laakiin la dhammayn ummadda soomaaliyeedna ay rabta in runta loo sheego ugaas maxamuud cali ugaas cabdulla oo kamid a dhaqanka soomaaliyeed ayaa u sheegay v o e da in dalka xilligan geesa gees ay ka dhacayaan dagaallo isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhacdadii xanuunka banneed ee ka dhacday deegaanka caalbaraf soomaaliya guud ahaan meel kastay joogtaba waxaa ka jira dhibaatooyin tiro badan oo dagaalo soo noqday oo geesa gees meel kasta oo magaca soomaaliyeed uu degan yahaba ka jira marka ilahi waxaan ka baryaynaa duruufahaas iyo dhibaatadaas inuu ummadda ka dulqaado nasiib darada aheed ee ka dhacda ceel baraf waxay ahayd arrin oo aada u maarata u xanuun badan oo runtii dad maaragtay abaabulan oo wax magarada ay sameeyeen marka dee qof ku fartay ama ma ku faraxsanona ma jirto waxaana leeyahay dadkaas wiilashaas dhintay allah u naxariisto waxaana is leeyahay qaabdarada iyo dhibaatada uu qorigu maanta nagu hayo kamid tahay inaan maaragtay afartan sano ku dhawaad kadib halkeeni joogna waa nasiib daro arrintaas insha allahu tacala waxaan rajeyna in xal loo raadiyo waana lagu jira arrintaas waxaan rajeynaya idanka ilaahay inay si wanaagsan ku dhammaato oo maxaa dhihi jiray aysan dhib dambe iyo maaragtay wax kaloo reaction aysan ka dhan hadii alla wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaan cali xoosh ayaa u sheegay v o e da inay wadaan dadaallo isaga oo khusay in meelaha ay wax ka dhacayaan ay kaga hooseeyaan maamul goboleedyada
dadaalkaa horta waa wadnaa oo muxuu ahaa waxyaabaha horteminta nooleh bay ka mid yihiin waana loo kala hooseeyaayoo dee horta waxaanu dowlad goboleedyada bayaalaaba ka dhacdhacaaniin gacmaha nooga sii hooseeya annaga xidhiir baan kala samaynaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka muxuu ahaa markaas deegaamada ay ka dhacayso mar kastana arrintaas waxa waajibaadkeeda iyo muxuu ahaa wax ka qabadkeeda dadka ugu muhiimsanay waa gacanta ugu dhow oo markaas deegaanka ay ka dhacayso hadday tuulo tahay dadka waxgaradkaa iyo jooga culimada iyo odayaasha iyo magara maamulka hadday markaa dowlad goboleedka gobolka ee gudihiisa tahayna dee dowlad goboleedkii baa joogta annagu mar kasta waa ku gacasiinaa oo qayb baan ka nahay oo haddii ilaahay dhankeeda leeyahay haddaba anigu sodcaalkayga waxaan kaala hadlayaa dhuuse mareer waxa aan ku jiraana hadda waa dadaaladaas aan wadno oo helidda mushkuladahaas jira oo muxuu ahaa dadku isku laynayaan oo aan sababta lahayn inaan muxuu ahaa qayb ka ahaano marka mar kasta waa ku jirnaa annaga intii tabartayada annaga iyo inta nooga hooseysaba duqii hore muqdisho taabit cabdi maxamed ayaa si gaara fariin ugu diray madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawo xuseen iyo taliyaha xoogga dalka janaal odawaa yuusuf raage isagoo xuseen ay saarantaha mas-uuliyad gaara maanta innaga waxaa nooga sokeeya dowladda federaalka soomaaliyeed madaxdeeda waxaan rabaa si gaar inaan xuso madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka cali guudlaawe iyo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed mas-uuliyad gaar ayaa idin saaran maanta dhacdadan waa dhacdo aan la aqbali karin oo ay tahay in si saxa loo wajaha
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa shalay oo jimcaheyd gaadhay deegaanka soomaalida ujeeddada booqashada wafdiga ayaa ahayd inay xadhigga ka jaraan qaar ka mida mashaariicda ay dowladda federaalk etoobiya ka fulisay deegaanka iyo kuwo kale oo haatan socda ra-iisul wasaare abi axmed ayaa magaalada goday xadhigga uga jaray dhowr mashruuc faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee jigjiga maxamed gata wafdigan oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed islamarkaana ay ku helinayeen booqashada ra-iisul wasaaraha wasiirka wasaaradda waraabka iyo dhulka joogiisu hooseeyo ee jamhuuriyadda muqraadiga federaalka etoobiya abraham balay ayaa gaadhay magaalada goday waxayna ujeedka booqashada ahayd sidii ay u daafuri lahaayeen mashaariico dowladda federaalku halkaasi ka hirgelisay kuwaas oo isugu jiray mashruuca waraabka galbeedka goday oo lagu sameeyey dibahabeyn iyo dibudhis ayna ku baxday lacag dhan saddex bilyan oo bir iyo weliba sidoo kale waxaa la dahafuray tuulada casriga ee xoolodhaqatada goday waana guryihii ugu horreeyey ee noocooda ah oo laga hirgeliya deegaanka mashaariicahani ayaa waxaa si wada jira u dahafuray ra-iisul wasaare abiy axmed iyo madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar haddaba madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo halkaa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey ahmiyadda ay u leeyihiin guryahani casriga ah ee loogu talagalay bulshada xoolodhaqatada ee magaalada goday bismillahi raxmaan raxiim waxaan joogtaa magaalada guday oo hadda maaragtay xadhigga laga jaray maanta guryaha ama tuulada casriga ah ee howlo dhaqatada oo ka kooban guryo meelo xero muxuu ahaa casriya oo xoolaha xerooyin looga dhigay meelihii xoolaha lagu maali lahaa ee lagu lisi lahaa meelihii lagu suuq geyn lahaa iyo halkii tuulada dadka ku noolaa ay isugu iman lahaayeen marka runtii waxaa loogu talagalay xoolo dhaqatadu dee marka ay casri noqotay magaalada soo gasho way kadiidan yihiin oo dadkii maadaama danyar yihiin guryihii iyo xoolihii iyo si ay isku dhex noolaan lahayn lama garanayo taasoo keenaysa in dadku ay magaalada ka fogaadaan ama inayn xoola dhaqanin marka waxaa la tusayaa halkan in magaalana ay joogi karaan xoolana ay dhaqan karaan ahmiyadda u muhiimsantaa weeyaan marka runtii waa mashruuc aada qiimo u leh waxaan islenahay halkan waxaa laga barto waxaa loo ka faa'iidi doonaa waa la ballaarin doonaa oo magaalooyin kale ku dayan doonaa waxaa weye magaalo ay xoolihii ku dhex nool yihiin laakiin xoolihiina waxa ay cunaan iyo meel ay galaan loo hayo dadkiina meel ay degaan oo si dad caadi u nool inay yihiin loogu talagelo weye marka waa waa fikir cusub oo nagu soo biiray aadna waan bogaadimeynaa mashruucani waraabka galbeedka goday ee degmada beercaano ee dayactirka iyo diiwahabeynta dibudhiska lagu sameeyey ayaa waxa uu sahlayaa in la beero dhulbeereed dhan ku dhowaad toban kun oo higtar waxaana hadda ku beeran dhulkani saddex kun oo higtar oo isugu jira wax soo saarka dalagga kala duwan ee beeraha mashruucan ayaa ka mid ah mashaariicaha dowladda federaalka ka hirgelisay deegaanka soomaalida waxa uun wax badan ka bedeli doonaa sida la rajaynayo nolosha bulshada beeraleyda ah ee gobolka iyo kuwa deegaanka intiisa kale ku nool kadib wafdigani uu hogaaminayay ra-iisul wasaare abiy axmed oo uu ku helinayay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa waxa ay soo gaadheen magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida iyadoo islamarkaana uu ku sugan yahay ra-iisul wasaare abiy axmed magaalada jigjiga waxaana la filayaa in ra-iisul wasaaraha uu maalinta sabtida ah booqan doono mashruuca dhismaha dalxiiska shabeelley oo ah mashruuc ay fulinayso dowladda federaalka sidoo kale wafdigan ra-iisul wasaaraha ayaa waxa ay booqan doonaan inta ay joogaan deegaanka mashruuca dib u habeynta iyo ballaadhinta qaar ka mid a wadooyinka magaalada jigjiga ee jigjiga korridhar oo ah mid ay fulinayso dowladda dhexe kaas oo ay ku baxayso lacag dhan saddex dhibic shan bilyan oo bir waxa uuna ka socdaa magaalooyin badan oo ka mid ah dalka etoobiya maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo soyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington tahriibka iyo shabakadaha magafayaasha ee ka ganacsada tahriibinta dhallinyarada ayaa dhibaato ku haya dadweynaha soomaaliyeed magaalada baydhabo ayaa ka mid a meelaha arrintaasi laga dareemay sida uu ku soo waramayo wariyaha v o e da baydhabo mukhtaar maxamed catoosh in ka badan siddeetan caruur ayaa labadii bil ee ugu dambeeyey iyagoo tahriibaya waxay ka baxeen magaalada baydhabo kuwaasi oo aysan ka warqabin waalidiintooda kooxaha tahriibinta carruurta ku howlan oo ah dad isqariya oo aan la aqoonin ayaa inta badan waxay la sheekaystaan oo ay tahriibka ku tashkiiliyaan carruurta waalidiintooda gaar ahaan hooyooyinkooda ay nooshahay kuwaasi oo ay aaminsan yihiin in laga bixinayo lacagaha kooxda magafayaasha liibiya jooga ay dalbadaan marka liibiya la geeyo carruurta waxaa gacanta loo geliyaa kooxda tahriibiyaasha afduubta ee magafayaasha loo yaqaano waxaana laga duubaa fiideo iyagoo la jirdilayo si waalidka ay uga damqadaan carruurta una bixiyaan lacagaha laga dalbaday cunug walba isagoo ooyaya si xuna loo garaacayo ayaa lasoo wacaa waalidkiisa lalana hadalsiiyaa si ay u bixiyaan lacag u dhexayso shan iyo toban kun ilaa labaatan kun oo doolarka maraykanka baydhabo maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadalhayay taariibinta carruurta da-doodu ay ka yartahay shan iyo labaatan sano waxaana ka hadlay arrintaasi odayaasha dhaqanka waalidiinta iyo aqoon-yahanada magaalada malaaq maxamuud maxamed sheekh ibraahin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed kana mid ah ehelada carruurtooda la tahriibiyey ayaa ka sheekaynaya sida loo wada carruurta iyo dhaqaalaha laga qaado marka hore niyow dhibaato baahadwiinaa ka jirta magaaladan soomaalida waxay ku mahmaanta kaylanta keyrkaaga ay ku jirto adna waa kugu soo maqan tahay dad baa la tahriibay dad baa saas leeriaan maqli jirnay hadda anagay nala taagan tahay aniga haddaan kula hadlahayo labadii toddobaad u dambeysay saddex wiil oo magifo haysto aalaa wiil waxaan ku bixinay wiil lix iyo toban kun oo dollar isku darkii waa lacag afartan iyo sideed kun oo dollar ah qaabkii carruurta lagu wadan sidaan ogaanay oo dhalinyaro badan oo lasoo qabtaan soomaalian ku ogaanay guruubiya u dhisan nimana magaalada u joogo id car ay ku wadaan waxayna wadaan dhalinyarada oo iskuullada dugsiga sare ka soo baxday ama kuwa jaamacado had danaynayo arday ahaanana lagu wadaa waxaana la leeyahay ilaa yurub aan kugu geynayno lacagkaa mar markaad yurub tagto aada lacagta iska bixinaysa dhalinyarada saasa dhalinyarada saasa lagu tahriibiyaa ayagoo marka fursad u arkaaya wacaygelin oo badan ay bulshada ka dhex wadaan niman oo dad badanaana ku lug leh hay-adaha ammaankana waa ku wargelinay waan u sheegnay dhowr jeerna shir jaraayadaan qabanay waa tahay dhibaato noocee ayay la kulmaan carruurta marka magafayaasha ay u gacan galaan caruurta dhibaata loo geysta sidii loo wada adira toor liibia la geeya dadaaba waa business waay koox business waay waa waa la hareystaa waa la garaacaa iyagoo la garaacayo muuqaalo laga soo duuba waxayna taarget garaystaan inta badan caruurta hooyadooda ay nooshahay malaaq maxamuud waxaan kaloo weydiiyey sida looga hortegi karo tahriibinta carruurta iyo tallaabooyinka looga baahan yahay waalidiinta inay sameeyaan waxaa looga hortagi karaa koow hay-adaha ammaanka oo awalba ammaan ka shaqeynaya inay iskaashadaan nimankaas oo gruubka sidaas u dhisinna heer ilaalinta ay dacwad kasoo oogto sharcigan la marsiyo haddii laba qof saddexa qof oo dadka falkaas ku lugle waa la yaqaana hebel hebelaa la dhihi kara oo dadkaasaa lasoo qabto maxkamad lasoo taago xukun adag lagu rido in arrintaas xoogaa laga badbaadayaan u malaynaya oo dawacyigelin badan la sameeyo oo idaacadahan ay ka qayb qaataan oo marinka ay ka qayb qaataan oo dadka oilidka ah bulshadu ay wax ka maqasho influensigan ay ka qayb qaataan ayadoo la isticmaalayo miidiyaha haddii arrintaas kambiinkaas la sameeyo inay hoos u dhacaysaan u malaynaya oo shaqo abuur badan la sameeyo dhibaatada ugu weyn horta waa shaqo la-aan marka shaqo abuurka horta waa muhiimadda shaqo abuur in la sameeyo wacyigelin badan la sameeyo dadkana khatarta looga digo hadda intaan ogahay dad oo ayagaba iska duruufaysana oo dad dan yar ahaa guryihii ay lahaayeen waa gaden carruurtooda lees qof carruurtiis lees hadda tusaale ahaan waxaa dhacday wiil laba jeer tahriib lacag looga bixi markii saddexaadna ku dhintay soddon iyo laba kun markii laga bixi markii saddexaadna haddana waa ku dhintay badduu ku dhintay waa tahay in carruurtan tahriibka loo waday sidee looga hortegi karaa waalidiinta horta waxaan ugu baaqay anig koo aan ka ahay in dadka ilmahooda ay xifdiyaan oo ay ka warqabaan dugsiga markaay ka yimaadaan la sheekaystaan wakti siiyaan haddii carruurtaada aad wakti siiso aad la sheekaysato oo waxay ka shaqaynaan wixii hamigooda ku jiri niyadooda aad toddobaadkiiba laba jeer saddex jeer aad la kulanto dabcan ma dhacayso dhibaatadaas hadda waalidiin qaar markay ka maarmi waayeen w ay carruurta tabar u waayeen waxay ku qasbanaadeen inay leen u raadiyaan oo toos ayaga ay u diraan ilaa saddex qof afar qof aan ogay hadda ilmahooda leen u raadinayo oo leen yuruba ilmihii leen buufisaa galay qaab loo reebo malaha sababtoo maray fakadeen doolo imiilahaas aa lagu soo qabtay mar labaad aa lasoo celay markii saddexaad waalidkayb toos ugu sheegeen haddaadna soo celaysan haddii kaleba anaga waa socnaa ayagoo le marka dad la buufiyo waay buufis beenaa lagu shibay buufiskaas marka ayagoo marka wiilo intay khatar geli lahaayeen khatartaas ka fikiraya waxay doorbidaan marka inay leen u raadiyaan shaqa la-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ayaa sababtay in dhallinyaro badan ay u bareeraan naftooda inay biimeeyaan si ay u helaan nolol dhaanta midda ay ka cararayaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah halkaa dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a mar kale haddii aan idiin dul maro qodobada wararka caalamka u doorkoran waxaa ka mid a aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa jimcihii shalay mar kale u doortay mike johnson inuu noqdo guddoomiyaha aqalka wakiilada doorashada johnson ayaa timid kadib wadaxaajoodyo adag kadib markii xildhibaano ka badan labayo toban oo ka tirsan xisbigiisa jamhuuriga ay shaki ka muujiyeen hogaamintiisa arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii johnson uu la shaqeeyey dimuqraadiyiinta si loo meel mariyo sharciyo qaarkood muran dhaliyey xildhibaanada mucaaradsan ayaa ku eedeeyey johnson inuu si aan ku fillayn uga hortegay kordhintii miisaaniyadda dowladda intii ay socotay codbixinta saddex xildhibaan oo xisbiga jamhuuriga ah oo keliya ayaa ka hor yimid johnson halka dhammaan labada boqol iyo shan iyo tobanka mudane ee dimuqraadiyiinta ah ay taageereen hogaamiyahooda xakiim jeffers johnson ayaa ku guuleystay in uu sii hayo xilka guddoomiyaha aqalka wakiilada kadib markii uu ku qanciyey laba xildhibaan oo jamhuuri ah in ay ka laabtaan diidmadooda israa'iil ayaa ku adkaysatay in duqayntii toddobaadkii hore lagu qaaday isbitaalka kamaal cadwaan ee waqooyiga khaza ay ahayd mid ku salaysan caddaymo aan la dafiri karin oo sheegaya in dagaalyahanno ka tirsan xamaas iyo jihaad al islaami ay isticmaalayeen isbitaalka laakiin dhanka kale madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay volker turk ayaa sheegay in israa'iil aanay haba yaraatee soo bandhigin wax caddayma oo dhab ah oo taageeraya eedeymahooga iyo sheegashadooda volker turk ayaa ku baaqay in baaritaano madax bannaan oo dhammaystiran oo hufan lagu sameeyo dhammaan weerarada israa'iil ay ku qaaday isbitaalada iyo kaabayaasha caafimaadka ku-xigeenka safiirka israa'iil ee qaramada midoobay jonathan miller ayaa isaguna sheegay in in ka badan laba boqol iyo afartan qof oo uu ku tilmaamay argagixiso la qabtay kuwaasi oo shan iyo toban ka mida lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weeraradii toddobadii oktoobar waxaa sidoo kale la sheegay in maamulihii isbitaalka kamaal cadwaan doctor xusaam abusafiya loo xiray tuhun ah inuu xiriir la leeyahay xamaas laakiin hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ka walaacsan xaaladda iyo xadhigga doctor abusafiya oo la sheegay in xiriirkii lala sameynayay uu go-ay waxayna hay-addu ku baaqday in si deg dega xorriyaddiisa dib lagu soo celiyo ururka xamaas ayaa ku dhawaaqday in wadaxaajoodyadii aan tooska ahayn ee ku saabsanaa xabajoojinta kaza dib ay uga bilowdeen magaalada dooxa ee qatar shalay oo jimco ahayd baasim naciim oo ka mid ah hogaanka xamaas ayaa sheegay in ururku si dhab ah uga dadaalayo in heshiis deg dega la gaadho haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mida heesaan idinku tala galnay qaybisay falcara ama qaansa ruugaad daruur midaab ku qariisay qiimaheedi leeyey qof mildan lama amaano qalad looma heesi qureeshtii haweenkaay qoraxdu aroorti qaybisay falcara ama qaansa ruugaad daruur midaab ku qarisay qiimaheedi leey qof midan lama amaano qalad looma haysi qurayshtii haweenka naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte qabriga hortii qufallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saartay qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuuyadii isaarnay ilaa maad qaxooti qufallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saartay qoolkii qamandacada dushaydiyo qamuunyadii isaarnay ilaa maad qaxooti qancsayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay naftaad qancsayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay qabriga hortii heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyohaddaan qiro runtaydo qodsoyso warkayga ruuxaan kugu qiyaaso kula qeyr dhigaaya kama qaadindaahe ض hortaydo qolqolso wakayga ruuxan kugu qiyaasi kula qeerdigaaya